alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira waa darsi ka mida duruusteennii taxano ahayd ee ku saabsanayd qisasun wa cibar qisooyin ku soo arooray qur-aanka iyo sunnaha casharada laga baranayo iyo cibrooyinka ay tahay in laga qaato qisadan maanta aynu darsigeenna ku bilaabayna waxay ku saabsan tahay nin iyo gabadh bay ku saabsan tahay ninka iyo gabadhaas waxay ka mid ahayn reer banu israa'iil labadoodaba nebigeennii moxamed baa calayhi salaatu wasalaam inooga warramay labaduba waxay la kulmeen xayawaanka ayga la yidhaahdo oo haraadan waanay u naxariisteen ay u damqadeen waanay waraabiyeen oo haraadkii bay ka biyeen allah subxaana wa tacaala khaaliqa ee raxmadda badan ayaa labadoodaba u mahadnaqay dembigoodiina dhaafay iyadoo weliba sidaynu arki doonno gabadhu ahayd gabadh ku jirtay dembi aada iyo aada u weyn oo foolxumo ah taasi waxay noo muujinaysaa xayawaanka oo loo naxariisto in lagu helo dembi dhaaf addoonkuna allah subxaana wa tacaala ugu dhowaanayo raxmadda rabbina uu ku helayo imaam albukhaari wuxuu ku wariyey saxiixiisa can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama qaal bayna rajulu yamshi fashtadda calayhi اlcaطsh nin soconaaya ninkan wuxuu aada uga fog yahay deegaankiisii iyo dhulkii biyaha lahaa haraad aada iyo aada u daran baa ninkaasi qabtay waxa uu ku soo baxay ceel biyo leh ceelka biyihiisu ma dhowo gacanta laguma darsan karo mana hayo waadaan ama weel kaloo biyaha si uu kula soo baxo wuxuu ku khasbanaaday inuu ceelkaasi ku dhaadhaco si uu uga soo cabo fanazla bi'ran fashariba minha uma kharaj ceel buu helay buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ceelkaasuu ku dhaadhacay biyuu ka cabay dabeetana uu ka soo baxay faida huwa bikalbin yalhathu yaأkulu thara min alcaطsh markuu ceelka dushiisii u soo baxay dushiisana wuxuu ugu yimi oo markii hore aanu kaga tegin ay aada iyo aada u haraadan aygaasi haraad awgii carabka ayuu soo saaray ciidda qoyan ceelka dushiisa taalla ayuu carabka saarayaa oo naf uu ka dayayaa uu isku dayayaa inuu isku yaro qaboojiyo haraadka iskaga khafiifiyo ninka wuxuu ihi isagoo naftiisa la hadlaaya laqad balaga haada mihlu aladii balaga bi wallaahi aygan dhibaatadii anigay haysatay baa haysata haraadka anigay haystay baa haysta famala'a khufahu uma amsakahu bifiihi bani aadamka ilaahay baa subxaana wa tacaala ka duway xayawaanka wax badanoo bani aadamka u suurtagala ayaan suurtagal u ahayn xayawaanka xayawaanku bani aadamka siyaabo badan marka loo eego waa ka taag darayin suurtagal umaaha aygaasi inuu ceelka ku dhaadhaco sida ninka uu ka soo cabo suurtagalla uma aha intuu waadaan qaato inuu ceelkaa biyo kala soo baxo laakiin bani aadamka labadaasiba waa u suurtowdaa ninkan arrinkiisa waxaa ka muuqda tawaaduc iyo raxmadda uu xayawaanka haraadan u naxariisanaya inay qalbigiisa aada u taabatay waayo waxaan loo yaqaano khufku waa naclun min jildin waa kab markaa harag ka samaysan kabtaasi horta waa kab oo dee dhulka ayaa lagu joojiyaa xagga sarena lugtaa kaga taagan xagga hoosena dhulkiibay xigtaa waxyaaba badan baa gaadhaya harag markaa kabtu ay ka samaysan tahayna waxaa dhacaysa oo kale oo arrintaasi ay sababaysaa in xagga raayixada iyo urta inuu isbedelu ku yimaado raxmadda uu aygaa iyo xayawaanka aadka u haraadan u hayay umay diidin khufka uraayee dadku ay ka fogeeyaan sankooda iyo afkooda inuu afkiisa ku qabto waayo si kale oo ceelka kaga soo saari kartaa ma jirto gacmi wuxuu u isticmaalayaa inuu rakooyinka ceelka ku qabsado si uu dusha ugu soo baxo khufkiisii biyo ka soo buuxiyey uma amsakahu bifiihi afkiisiibuu ku soo qabtay uma raqiya ceelkii buu soo koray isagoo lugihiisa iyo gacmihiisa isticmaalaya fasaqa alkalba aygii buu sidaa ku waraabiyey ilaahay xaalkiisu kama qarsoona oo xaalka addoomu marnaba rabbi kama qarsoomo fashakara allaahu lahu ilaahay baa subxaana wa tacaala u mahadnaqay maxaad u malaynaysaa qof ilaahay u mahadnaqay oo qof darajo intay la gaadhay fagafara lahu weliba ilaahay waa u dembi dhaafay bisababi hadihi raxma naxariista xayawaankaa u naxariistay sababteed qaaluu yaa rasuula allah saxaabadii rasuulku arrinkaa aada bay uga yaabeen rasuulka ilaahay bay su-aal ku celiyeen oo waxu uhi yaa rasuula allah waina lanaa fi lbahaa'imi ajrun aw ajran ma yeedhaanka haddii aanu wax siino cunto aanu siino ama aanu biyo waraabin aan haraada ka biinno ama si kaleba aanu ugu naxariisanno ma ajar baana looga qoraya qaala calayhi الsalaatu wasalaam fii kulli kabidin radbatin ajrun wax kasta oo nool waxa aad u tarto iyo dhibaatada aad ka difaacdo ajar baad ka helaysa waxaa noole ama insaan ha noqdo ama xayawaanka noolayaasha kale taasi waa qisada ninkaas imaamu muslim wuxuu ku wariyey saxiixiisa can abi hurayra radia allahu canhu ana imra'ata bagiya ra'at kalban fii yowmin xaarin yutiifu bibi'rin gabadh ka mida dumarka xunxun wakhti wakhtiyada ka mida dumarka xun ee xumaanta lagu yaqaanaaba reer banu israa'iil dhexdooda ku batay gabadhaasi dhaqanka xun lahayd dembigaa weyne kabiiradaana samayn jirtay waxay aragtay maalin aada u kulul ay ceel ku dul wareegaya qad adlaca lisaanahu min alcatash oo carabkiisa debedda u soo tuuray haraad awgeed fanasacat lahu bimuuqihaa gabadhaasi waxay bixisay iyaduna khufkeedii almuuq waa alkhuf dabeetana waxay ku xidhay khimaarkeedii masarkeedii way ku dawlisay oo biyey markaa ceel ugaga soo saartay saasaanay ku waraabisay faqufira laha qisadan lafteeda riwaayadda bukhaari rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi gufira limra'atin muumisatin marat bikalbin calaa ra'si rakiyin yalhaf gabadh ka mida dumarka xunxun ee xumaanta ka ganacsada ayaa loo dembi dhaafay maxaa loogu dembi dhaafay waxay soo martay ay ku wareegaya ceel oo carabkana bannaanka u soo saaray debadda u soo tuuray qaala kaada yaqtulu alcatash nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi aygaasi haraadku meel daran buu ka gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi kaada yaqtulu alcatash wuxuu ku dhowaaday haraadku inuu dilo fanasacat khufahaa fa awhaqathu bikhimaariha khufkeedii bay bixisay waxaanay ku xidhay khimaarkeedii masarkeedii fanasacat lahu min almaa biyey ugu soo jiiday fagufira laha bidaalika arrinkaas sababtiisa ayaa loogu dembi dhaafay waa laba qiso oo la yaab leh waxa kulminayaana waa alraxmatu bilxayawaan in labada qofba ay u naxariisteen xayawaankaasi haraadku sida daran u hayay waxyaabo labadan qof ay ku kala duwanaayeenna waa jirtaa oo ninka wax dembiya uu ku jiray lama sheegin gabadhuna waxay ayd gabadh ku jirtay dembiga weyn ee zinada la yidhaahdo walciyaadu billah gabadhu iyadu wax haraadi ma haynin oo haraad iyada taabtay oo ay ku cibro qaadatay oo ku kalifay aygaa inay u naxariisataa ma jirin naxariis sideeda ugu jirtay baa qabatay oo xayawaanka ay ugu naxariistay ninkuna wuxuu ku cibro qaatay haraad isaga soo maray oo waa kan leh haraadkii anigay haye oo kale ayaa hayaa aygan gabadhu si sahlan bay biyaha u soo saartay oo inay ceel ku dhaadhacdo oo khuf af ay ku soo qaadiyo waxaasoo dhan umay baahan khufkeedii bay bixisay khimaarkeedii ama masarkeediina way dilaaciso maray ka dhigtay dheer kadibna saasay biyaha ugu soo saartay ninkuse dhibka uu la maray biyaha soo saaritaankoodu waa mid muuqdo dee afkiisuu khufkaa qarmuun ku soo qaaday si uu xayawaankaasi u waraabiyo haddana labadoodaba ilaahay subxaana wa tacaala isku xukun buu ka dhigay labadoodaba rabbi subxaana wa tacaala wuu u dembi dhaafay labadan qiso labadaba waxaynu ka baranaynaa cashar qiimo badan oo ku saabsan alraxmatu bilxayawaan qofka muslimkaa inuu u naxariisto noolayaasha iyo naxariistaasi inuu ku helayo naxariista ilaahay subxaana wa tacaala nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi اsamaa cidda dhulka joogta u naxariista allaha idinka sarreeya ee khaaliqaabaa idin naxariisan doona cidda dhulka joogta waayo waa cidda dhulka joogta ee nool ee dhibaatadu ay damqayso alinsaan walxayawaan waa insaanka iyo xayawaanka min araxmati bilxayawaani icaamu naxariisashada xayawaanka waxaa ka mida in gaajada laga biiyo o cunto la siiyo wa min araxmati bilxayawaani saqyuhu wa isaalat alcatashi canhu waxaa ka mida in la waraabiyo oo haraadka laga biiyo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam naxariisashada xayawaanka wuxuu ka gaadhay inuu yidhaahdo xayawaanka xataa markaad gowracayso xayawaanka la xalaaliyo in la gowraco haddii ay raxmadi kuu qabato iyo naxariisi raxmadda ilahay baad ku helaysaa man raxima walow bahid bahiimatan yarxamuhu اllah qofka walow dabiixatan qofka naxariista walow wuxuu u naxariistay ha noqdo neef uu gowracayo markuu neefkaa gowracayo bay raxmadi u qabatay marna mididuu soo saarayaa marna dib buu u celinayaa iyo taradad xayawaankaa gowricistiisu ayuu ka noqnoqonaya u dhaqaaq joogsanaya raxmatan bi hada alxayawaan naxariisasho xayawaanka u naxariisanaya ugi ilaahay subxaana wa tacaala raxmaddiisuu ku helayaa buuhi waraxmat اllaahi subxaana wa tacaala haaliya ilaahay raxmaddiisuna aada iyo aad bay qaali u tahay raxmadda xayawaanku ama unaxariisashada xayawaanku waxay nebiga calayhi salaatu wasalaam ku kaliftay mararka qaarkood dad xayawaanaadka wax ka mida ugaadhsaday inuu yidhaahdo sii daaya isagoo u naxariisanaya ilmaha yare lasoo ugaadhsaday beed baabuu ahaaye hooyadii dhashay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam safar buu ku jiray saxaabadii la socotay mid ka midabaa wuxuu helay beed shimbireed beedkii buu soo qaaday beedka shimbiruhu beedka digaagguu la mid yahay waa xalaal waa la cuni karaa waa la isticmaali karaa kadib shimbirtiibaa ila ilmaheedii oo la qaatay bay arkaysaaye ayaa ka soo dabahaaday ilaahay baa ku ilhaamiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo raxmadda ilaahay rasuulka uu geliyey nebigeenu waxaa nebiyu raxma wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin waa la soo diray isagoo raxmad u ah caalamiinta oo dhan nebiga calayhi salaatu wasalaam dushiisay duulaysay aadna u ugu soo dhowaatay nebigu wuxuu uhi man fajaca haadihi biwaladiha waar shimbirta yaa ka argagixiyo ka nixiyo ilmaheedii ka soo qaatay faqaala axadu صaxaaba ana yaa rasuula allah mid saxaabada ka mid ah wuxuu ihi anaa sidaa sameeyey rasuulka ilaahayow faqaala الnabiyu calayhi الsalaaةu wasalaam ruddahu raxmata laha celi buu ihi halkii aad ka soo qaaday beedkaa ku celi ila iyadu ma qaadan karta haddii xataa meel kale loo dhigo oon u diyaarsanayn beedkaasi oo ay ku ilaashan karto maxaa loo celinayaa waa beed xalaaloo la cuni karee raxmatan laha naxariis aad aada u naxariisanayso awgeed celi buu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa cidamu ajri man axsana ila alxayawaan xayawaanka in macruuf iyo wanaag iyo ixsaan loo sameeyo ajarka weyne laga helaayo labadaa qof ninka iyo gabadha rasuulkeenu inoogu war inooga warramay labadooda waa loo dembi dhaafay addoonkana waxaa loogu dembi dhaafay waa wax weyn oo dembi dhaafku wax sahlan maaha maxaa loogu dembi dhaafay waxaa loogu dembi dhaafay labadan qof mid waliba wuxuu waraabiyey ay haraadan waxaa taa lafteeda aynu ka baranaynaa haddii ay haraadan waraabintiisa labadaa qof oo mid waliba dembi weyn uu ku jiray loogu dhaafay fakayfa biman acama aw saqa insaana maxaad u malaynaysaa qofka quudiya gaajo ka biiya ama haraad ka biiya ee waraabiya insaan insaanka ilahay uhi walaqad karamnaa bani aadama bani aadamka waanu maamuusay fakayfa ida kaana alinsaanu muslima ka waran hadduu insaanku yahay muslim fakayfa ida kaana alinsaanu muslima qariiba aw jaaran ka waran hadduu muslimkaasi yahay insaan qaraabadaada ah amaba se jaarkaaga ah laa shaka ajarku inuu sii weynaanayo waxaa la mida insaan cagaagan qofka cagaaga ka biiye kaba u tola ama u iibiye mid aradan ka aradka ka biiya mid dhaxamoonee dhaxanta wuxuu ka huwado mid siiya waxaynu qisadan ka baranaynaa sacatu raxmat illaahi wa cidamu fadlihi ilaahay raxmaddiidu siday u ballaadhan tahay iyo fadliga ilaahay siduu u wen yahay faallaahu yucطi cala alcamali alqaliil alcaطaaء aljaziil qof camal yar sameeyey oo dadka haddii la weydiin laha wax weyn baanay u arkeen ayuu ilaahay wax weyn ku siiyaa waa ay haraadan xayawaanka dadku aanay xil weyn iska saarin ee aanay wax weynna u arag waraabin la waraabiye buu ilaahay ku bixiyey shukrun wa makfira mahadnaq iyo dembi dhaaf waxaynu qisadan ka baranaynaa أna ricaayaة الxayawaan والraxmaةa bih mima sabqa ilayhi الإslaamu qabla الأurubiyiina والأmrikiyiin xayawaanka in la ilaaliyo xuquuqdiisa iyo in loo naxariistaa inay tahay wax islaamku uu cid walba uga horeeyey maraykanna islaamka uga horeeyey reer yurubna islaamka uga horeeyey islaamku qaabka xayawaanka uula dhaqmayna waa qayb qaab muctadilah oo guluwina kuma jirayo talax tag ilaa la gaadho heer insaankiiba laga fadilo xayawaanka si ay sameeyaan maanta gaaladu oo qofku uu idhaahdo xoolahaygii xoolahaygaa aygeygaan u dardaarmay dadkii qaraabadiisa hana iyagoo ay joogaan bani aadam badan oo kalena iyadoo adduunya dusheeda ay ku nool yihiin inuu la dhaqmo xayawaankii sida insaanka oo kale ama si ka sarraysaba sidaa islaamkuma yeelin xayawaanku darajuu leeyahay darajadiisii ma dhaafin xaqa uu leeyahayna islaamku meel kagama dhicin marka mucaamalat اlislaami lilxayawaan hiya almucaamala almuctadila alwasaiya qaabku insaanku islaamku xayawaanka ula dhaqmay waa qaabka ugu habboon ee dhexdhexaadka ah ee cadaaladda ah laa ifraata fiihi walaa tafriid talaxtag iyo xadgudubna kuma jiro gaabin xuquuqdii xayawaankaasi uu lahaa laga gaabiyena kuma jirto arrintaasi waxaa aada u baraarujiyey alcalaamatu alalbani raximah llah kitaabkiisa silsilatu alxaadiid saxiixa wuxuu ku bilaabay axaadiid tiro ah oo ka waramaysa islaamku iyo xayawaanka siduu u ilaaliyey marka wuxuu sheekhu ka sheekeeyey sheekha albani yurub buu ka soo jeeda albaniya reer yurub iyo xayawaanka siday ula dhaqmaan wuxuu tusaale usoo qaatay waddanka faransiiska ayaa waxaa la doonay maxadata qitaar kaalin tareenku uu istaago lagaga dego ayaa la doonay in la baabiyo meel kale loo raro mushkiladda waajahde waxay noqotay dowladdii hoose waxaa meesha buulal ka samaystay ama deegaan shimbiro dood weyn baa ka dhacday xayawaanaadkaasa meesha degane sidee looga burburinaya hoygooda markii dambe arrinka waxaa lagu gebagabeeyey in shim- la yidhi shimbirihii meelay degaan ha loo dhiso halkaa ha lagu wareejiyo kaalintan tareenkana meel kale ha loo raro ama istaankan tareenkana meel kale haloo ha loo wareejiyo sheekhu wuxuu leeyahy waad aragtaan axaadiidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam islaamkeenna iyaga ugu horreeyay alraxma bilxayawaan naxariisashada xayawaanka iyo ilaalinta xaqiisa marka maanta inay iyaguna sidaa yeelayaan innagoo muslimiinana oo diin ay tahay iyo iimaan qadiyadda ku saabsan ilaalinta xuquuqda xayawaanka iyo naxariisashadoodu in xayawaanaadku ay nagu dhex dayacnaadaan waa arrin aada iyo aada looga xumaado xayawaanaadkan cidina aanay dhaqan sida maanta yihiin oo inaga aragnay ayda magaalada dhex dhex joogta qaar baa curyaamo gawaadhidu jiidhay aan doonan karin qadhaab cidina xama siiso qaar baa xanuunsanaya halkaasunbay ku dhintaan bal innaga xayawaanaadkii aynu dhaqanaynay manfaca lahaa ayaanay dadku u naxariisanahayn oo sida ay u garaacayaan ay u karbaashayaan aada la yaabaysa marka dekedda la geynayo xoolaha nool gawaadhida lagu rara maaha gawaadhi u diyaarsan xayawaan in lagu qaado naqaskaa ku qabanaya tiro aada u badanna waa la saaraya mararka qaarkoodna waxaad arkaysaa iyaoo iyadoo gaadhigii suuqa barhtankiisa uu taagan yahay noolayaashaasina ay saaran yihiin ceedceeduna sida ay u garaacayso ninkii gaadhiga wadayna waxaa laga yaaba inuu qaad doontay dekeda marka laga raraayo ciddii aragtay way aragtee qofka muslimkaahi wallaahi aada buu uga damqanayaa sida loo garaacayo wallaahi wax nool bay garaacayaan inaanad is odhanahayn siday u garaacayaan geela iyo lo-da iyo marka la raraayo waa naxariisi aad bay uga fog tahay dadkaas waxaa laga yaaba marka markabka la saaro biyo iyo cunto ku filan inaan loo saarin waxaana laga yaaba markabkii inuu sii socdo lix cisho shan cisho oo haraad iyo gaajo xayawaanaadka in fara badanoo ka mid markabkaa dushiisa ay ugu dhintaan ayna araxma yaa cibaad allah meeday naxariistii ahayd in loo naxariisto xayawaanaadka qofka waxaa waajib ku ah culamaaul-islaam ay isku waafaqeen xayawaankiisa mamluuga ee isagu uu leeyahy ay ha noqdo bisad ha noqdo xoolaha kale ha noqdo inuu quudiyaaba waajib ku ah se bani aadamka uu mas-uulka ka yahay inuu quudiyaa waajibay ugu tahay waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa qofka muslimka ahi dembiyada waaweyne gaalnimaan hadduu sameeyo inaanu gaaloobahayn oo taasi khawaarijta ayay radin ku tahay oo gabadhan iyadoo ahayd gabadh dumarka xunxun ka mid ah haddana iimaankii iyo islaamnimadii baaqi bay u ahayd oo hadday gaalowdo kaafirad ay tahay looguma dembi dhaafeen ay ay waraabisay waxaa kaloo aynu ka barayna waa qadiyad muhima in ceelo laga qodo waddooyinka hareerahooda iyada oo dadkana markaa wax lagaga oodayo si aanay ugu dhicin inay tahay arrin aada u qiimo badan oo dadka halkaas soo maraa ka dhaansanaya kana cabbaaya xayawaanaadka wataana ka waraabinaya kadalika waxaa la mid a inuu qofku biyo dhigo waddooyinka dadku ay marayaan gaar ahaan dhulka oomaraha ah si dadka safarkaa ee socdaalka ay uga cabbaan biyuhuna waxyaabaha la sadaqadaysto kuwa ugu fadliga badan bay ka mid yihiin oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga sacad la yidhaahdaa markuu weydiiyey u yihi hooyaday baa dhimato sadaqada inaan u bixiyaabaan doonaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi biyo u bixi biyo macnaa ceel u qod ama berkad biyaha wax u dhigmaa ma jiraan marka arrintaasina waa fursad bannaan oo maanta dad fara badan ay ka faa'iidaysan karaan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira asalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu